waa hagaaga waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha falastiinaya warqadda ugu horreysaa aan ka aboobe waxay naga soo gaartay cabdirashiid cumar xuseen iyo cabdiqaadir cumar xuseen iyo farxiyo ibraahim dhakad iyo xasan cumar xuseen iyo aamino cumar xuseen iyo muxudiin sheekh ibraahim iyo yuusuf ibraahim xuseen iyo isaaq ibraahim xuseen iyo waxay yidhahdeen cabdiyo cabdiraxmaan qoobey iyo jamaal axmed cusmaan waa wariyaha v o a iyo faarax lamane iyo waxay yidhaahdeen cabdiqaadir maxamed faarax dulyar waxaana ay jecel yihiin inay taanid u diraan sacdiyo cumar xuseen iyo waxa ay yidhaahdeen saygeeda maxamed kaahiye cabdi oo waxa ay yidhaahdeen ku aqalgalay magaalada mandheera kenya gaar ahaana xaafadda buula jamhuuriya waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiina waxaan leenahay aqalgalkiina allaha ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo owlaad kheyr qabtana u eebeeda kala siiyo markana ibraahim waa tahniyad dhalasho aabe ismaaciil cabdi samatar iyo hooyo maryan cabdulaahi axmed iyo adeer gaarana cabdi samatar iyo caseer ismaaciil cabdi iyo cabdidheere ismaaciil cabdi iyo axmed ismaaciil cabdi iyo cabdinaasir ismaaciil cabdi maxamed cadde ismaaciil cabdi iyo cabdi gaarana cabdi iyo deeqo xuseen bida iyo raxmo xuseen bida dhammaan reer ismaaciil cabdi iyo reer xuseen bida oo kala jooga caabud waaq iyo ismaamulka soomaalida etoobiya waxay hambalyo dhalasho u dirayaan arde ismaaciil cabdi iyo saygeeda faarax xuseen bida oo wiil ugu dhashay deegaan fadhi garaadle ee ismaamulka soomaalida etoobiya waxaanu leenahay soo barbaar noqokii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamin waa hagaag waxaan dhabalkana ka helnay axmed cali aadan iyo maxamed cali aadan iyo dhammaan ilmo cali aadan iyo cabdicasiisa iyo caruurtiisa iyo daahir maxamuud ibraahim iyo xaaskiisa ayaan maxamed qoslaaye iyo caruurtooda iyo caasho aw yuusuf maxamed iyo siraad khaalid maxamed hooyo xaliimo aadan iyo caruurteeda iyo hooyo xaawo aadan iyo caruurteeda maxamed waxa ay yidhaahdeen see cumar iyo xaaskiisa faaduma yaasiin jaamac iyo odageeda iyo caruurtooda iyo waxa ay yidhahdeen dhammaan asxaabta waxaana ay taaniyad u dirayaan mustaf ciise iyo waxayna jecel yihiin inay taanid u diraan injineer mustaf ciise iyo doctor muna maxamed cabdulaahi oo ku aqalgalay boosaaso waxaana ay arooskaasi leeyihiin noqda kuwii isku waara ubad kheyr qabano eeba kala siiye aamin ayaan leenahay heesta ugu horreysa falastiinaya waa cododka macaan ee fanaanka xasan aadan samatari ee banaxariistii jannaha ka waraabiya saade cali warsame heestuna waa heestii waa duulisteeni dayaxa tigidkii ma soo goyso ibraahim haba la duule aynu aadno
wayna ahay sidiisu wandaynu kurbe waxaan adnu dayrdharaa dambarsaday kalish ama aan darka u horay oon shubi jiray ama aan darka u horay oon shubi jiray
kaalay daada dibadda soo baro waa duulisteeniye codadka macaane xasan aadan samatar iyo saada cali warsamaanaano intaasi ku dhaafno ibraahim warqadana waa hambalyo aroos waxaa diraya waxay yidhaahdeen annagoo kale ah aaba cumar xuseen cabdi cumar shalab iyo hooye xabiibo xuseen isaaq iyo hooye xaawo xuseen isaaq iyo eedo gamaamo xuseen cabdi maxamed cumar xuseen shiine iyo cabdirashiid cumar xuseen iyo cabdiqaadir cumar xuseen iyo farxiyo ibraahim dhakad iyo xasan cumar xuseen iyo aamino cumar xuseen iyo muxudiin sheekh ibraahim yuusuf ibraahim xuseen iyo isaaq ibraahim xuseen iyo cabdi cabdiraxmaan qoobey iyo jamaal axmed cusmaan iyo faarax lamaane cabdiqaadir maxamed faarax dulyar waxay tahniyad aroos u dirayaan saacadiya cumar xuseen iyo saygeeda maxamed kaahiye cabdi oo ku aqalgalay magaalada mandheera ee dalka kenya gaar ahaana xaafadda buula jamhuuriya ayay leeyihiin ducaduna waa xaggeena isku waara ubad kheyr qabo kale hel ayaanu leenahay waxaa noo baaqayaa adeer faarax ibraahim xuseen iyo xasan cabdulaahi xuseen iyo baashe axmed shimbir iyo waxay yidhahdeen maxamed daahir ibraahim iyo cabdallah ibraahim xuseen iyo axmed maxamed sheekh bashiir maxamed sheekh iyo maxamed cabdulaahi sheekh iyo suleykho muxidiin ibraahim oo loo yaqaano safi janyo iyo waxay yidhahdeen naciimo maxamed sheekh cumar iyo firdowso maxamed sheekh iyo cabdalle maxamed xuseen laskin dhammaana waxa ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan saabir muxidiin ibraahim iyo cayne abuukar maxamed oo meherkooda uu ka qabsamo magaalada muqdisho ay leeyihiin guur qeyr qaba inudin horseeda ayaanay bada kaga baraynaa markana waxay warqadani naga soo gaartay hooya xaajiyo maryam maxamuud maxamed dikow iyo awow cabdiqaadir maxamuud maxamed kakow iyo xaaskiisa farxiyo xaaji iyo aabi ibraahim xaaji yuusuf xasan hooyo ditoreysa cayna abuukar gacal iyo abow cabdikariin cabdullaahi maxamuud duus ayay yidhahdeen iyo xaaskiisa sacadiye axmed cilfaaf samiire cabdullaahi maxamuud duus iyo ilwaad cabdullaahi maxamuud duus iyo ditoreysa caasho ibraahim xaaji yuusuf iyo saygeeda iyo ayaan ibraahim xaaji yuusuf maryama ibraahim xaaji yuusuf iyo maxamed amiin ibraahim xaaji yuusuf iyo cabdiqaadir ibraahim xaaji iyo cabdikariin cabdullaahi maxamuud duus cabdullaahi cabdikariin cabdullaahi maxamuud duus iyo weliba aaba xaaji afrax cumar iyo hooye luul maxamuud yuusuf tiirow iyo aboowe waxay yidhaahdeen maxamed xaaji afrax cumar iyo xaaskiisa iyo xasan weli xaaji afrax cumar iyo xaaskiisa iyo xuseen xaaji afrax cumar iyo xaaskiisa iyo ayuub xaaji afrax cumar malyuun xaaji afrax cumar iyo saygeeda iyo raaxo xaaji afrax cumar iyo abaayo waxay yidhaahdeen caasho xaaji afrax iyo saygeeda iyo jamiile xaaji afrax cumar iyo cayni xaaji afrax cumar iyo caaisha cali maxamuud dhammaan asxaabtaasi waxay hambalyo u dirayaan arooskiiyo aroosada waa xidiga iyo xidigta iyo boqorkiiyo boqoradda cali amaan ibraahim xaaji yuusuf iyo fawsiye xaaji afrax cumar oo meherkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho caasimada soomaaliya taariikhdu markay ahayd bay yidhaahdeen labada bishan aynu ku jirnay saddexaad ee march isku waara meherkii aqalgal kheyr qaba iyo ubad kheyr qababa ay soo raacaan ayaanu leenahay falastiin ay heesta xigtana noo raacay
haye waxaan soo qabanayaa heesta onka waxaa ku luuqeeya fanaanka codka macaan ee da'da yar axmed xariis anigoo asqoomay ku imaani lahaa sidaan wakayo wadi uumin lahay sidaan wakay wadi uumi lahay xataa dilbiyale ahaani lahay anigoo asqoobay ku imaani lahaa sidaan wakayo wadi uumi من لهي وسلان وفي ودي من لهي nafsayda ulasheeda oo raxada kalgacalo adiga ina yahay ilmaysiga si ay kuyalowda maxaad odhalay ku aanus waliba kuwa kayni lahay si ay kuyalowda maxaad odhalay ku aanus waliba kuwa kayni lahay nafsayda ulasheeda oo raxada kalgacal adiga ina yahay ilmaysi dhata si ay koyalowda maxaad odhanlay ku aanus weliba kuwa kayni lahay si ay koyalowda maxaad odhanlay ku aanus weliba kuwa kayni lahay xataa dudac tahay anigu jecel yahay quruxdaaniga yaadiga awdi lahay oo sidaanan udogsan yadabarsan lahay oo sidaan u arkay wadabarsan lahay xataa dudac tahay anigu jecel yahay quruxdaaniga yaadiga awdi lahay oo sidaanan udogsan yadabarsan lahay oo sidaan u arkay wadabarsan lahay nafsayda ulasheeda oo raxda kalgacalo adiga ina yahay ilmaysayda si ay kuyalowda maxaad odhalay ku aanus weliba kuwa kayni lahay si ay kuyalowda maxaad odhanlay ku aansoliida kuwa kaynilahay nafsayda ula sheega oo raxda kalgacal adiga ina yahay ilmaysayda si ay kuyalowda maxaad odhanlay ku aansoliida kuwa kaynilahay si ay kuyalowda maxaad odhanlay ku aansoliba kuwa kayni lahay hataada doobankooday ahaani lahay amase dhulubale adigu noqday basankaygaada doonka ka oodi lahay waa sidaan u arkay waad ka oodi lahay hataada doobankooday ahaani lahay
haye waa codka macaan ee axmed xariir anu intaasi ku dhafna warqadana waxay naga soo gaartay cabdiraxmaan yuusuf isxaaq iyo cali xasan macalin ishow iyo cabdiraxmaan macalin isxaaq iyo isxaaq xaafow xaaji iyo xasan aadan iftiin xasan hiifow iyo maxamed macalin cali katitow iyo cabdi ibraahim cabdiraxmaan iyo sheekh nuur maxamed ibraahim iyo sankuus kerow aadan iyo macalin aadan cabdi cali iyo macalin daahir nuur xasan iyo sahre sheekh aadan iyo seegeeda iyo caruurteeda iyo ibraahim maxamed cali jubur iyo xasan cali subow iyo macalin maxamed ibraahim iyo aadan xasan maxamed iyo nuur maxamed yarow nuur moogow ibraahim iyo maxamed xuseen cabdiraxmaan iyo yaasiin yuusuf hiiraale dhammaan dadkaasi oo kale jooga garowe dinsoor burtiinle baydhabo beledweyne bardaale waxay tahniyad dhalasho u dirayaan ibraahim aadan xasan iyo faadume ibraahim axmed oo gabar ugu dhalatay magaalada baydhabo gaar ahaana xaafada isha taariikhdu markay ahayd bay leeyihiin bishii february sideed iyo labaatankeedii gabadhaasi waxaa loo bixiyey caasho ibraahim aadan waxaan leenahay soo barbaar noqo tii diinteeda dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda aamin aamin waxaa noo baaqaya nimco maxamuud maxamed rasaas iyo najax maxamuud maxamed rasaas iyo deeqa maxamuud maxamed rasaas iyo caruurteeda iyo saade maxamuud maxamed rasaas iyo caruurteeda iyo cabdiqaadir maxamuud maxamed rasaas iyo caruurtiisa koos maxamuud maxamed rasaas iyo caruurteeda cumar maxamuud maxamed rasaas iyo caruurtiisa axmed cabdicasiis maxamed rasaas iyo maxamed cabdicasiis maxamed rasaas iyo cabdiweli yaasiin maxamed rasaas cabdixakiin muuse saleebaan iyo axmed muuse saleebaan iyo maxamuud sheekeeye iyo xasan sheekeeye iyo aadan jaamac iyo eedo carfi maxamed xasan iyo wuxuu yidhahdeen adeer yuusuf maxamed xasan iyo caruurtiisa iyo adeer yaasiin maxamed xasan iyo caruurtiisa iyo waxay yidhahdeen hooyo xaawo cali mama iyo aabe muumin maxamed muumin iyo waxay yidhahdeen awowe maxamed muumin iyo adeer raajax axmed cabduqaadir iyo eedo maano maxamed muumin iyo eedo khayrto maxamed iyo eedo amal maxamed iyo habaryar maano cali mama iyo habaryar faadumo cali mama iyo habaryar abaay cali mama iyo abti qaadir cali mama iyo waxay yidhahdeen abti cabdi cali mama iyo asxaabta ibraahim axmed xasan iyo cumar axmed xasan waxa ay yidhaahdeenna waxay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan muumin maxamed muumin iyo xaaskiisa xaawo cali mama oo wiil ugu dhashay muqdisho waxaanay leeyihin wiilkaas waxaa loo bixiyey munasar muumin waxaanay leeyihiin allah ka dhiga kiisoo barbaara aamin ayaan leenahay warqadana waxay naga soo gaartay cabdiqaadir abuukar gacal iyo xaaskiisa zaynab abuukar jaamac iyo doctor maxamuud abuukar gacal iyo xaaskiisa jamiile iyo gacal abuukar gacal iyo xaaskiisa iyo cabdulaahi abuukar gacal iyo cabdikariin abuukar gacal cabdulaahi maxamed gacal iyo xaaskiisa caasho sheekh abuukar macalin iyo cali faarax maxamed iyo xaaskiisa iyo cabdifitaax xasan yuusuf iyo taako faarax maxamed shuqaale iyo cabdulaahi maxamuud tirow yuusuf maxamuud tirow liibaan maxamuud tirow xasan weli maxamuud tirow iyo maxamed deeq maxamuud tirow iyo maxamed amiin maxamuud tirow iyo ismaaciil maxamuud tirow faysal maxamuud tirow iyo faadumo abuukar gacal iyo mulka abuukar gacal iyo muno abuukar gacal iyo hani abuukar gacal iyo deeqa abuukar gacal xamdi abuukar gacal iyo shukra abuukar gacal iyo maryan abuukar gacal iyo raxmo xasan yuusuf iyo qadra xasan yuusuf yaasmiin xasan yuusuf iyo aamina xuseen aamine qoryooley iyo xabiibo deexeed iyo xaadsan ibraahim iyo safiye xaaji cali cumar jamiile maxamuud tirow iyo xaawo maxamuud tirow iyo foos maxamuud tirow iyo faalmo maxamuud tirow caasho maxamuud tirow nafise maxamuud tirow faa'ise maxamuud tirow roodo maxamuud tirow raxiima maxamuud tirow naadiye maxamuud tirow muno maxamuud tirow asxaabta iyo qaraabada dhammaan waxay yidhaahdeen waa habaryaal eedayaal abtiyaal iyo adeerayaal magacyadii aan soo taxay oo dhan ibraahimow waxa ay hambalyo aroos u dirayaan waxay yidhaahdeen waa cali ibraahim xaaji yuusuf iyo fawsiye xaaji afrax cumar oo meherkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho isku waara ubad qayr qabana kala hela aamiin ayaanu leenahay xaggii heesaha ayaa falastiin ay ku noqonaynaa gunaanad codkii macaanaya maxamed jaamac
gabdhihiiyo geeaankaygii waan gafeey asanugabtanaayan gaabubayo gabdhihiiyo geeaankaygii waan gafeey iblamaaye godaakhira hangaleekehe ninetine and going ikunanadi Ablamai kudakira angalihi Ninetine and going ikunanadi oo ku guursan lahaa kuma gadhiyo majabine cushibaay gumayse awa ku guursan lahay kuma gadhiyo majabine cushibaay gumayse لما يقدر عقلي ما يمتعن قلت يكون نبي وداخله عقلي انت عالم كل في كل نبي Gardahayga gamoon dadkaad tagtayo jibilkayga suntii wadaagaatay gardahayga gamoon dadkaad tagtayo jibilkayga suntii wadaagaatay لمعك داخلة عقلي
kumaan gaarin codka macaan ee maxamed jaamac joof ayaanu intaasi ku dhaafaynaa noo soo qabo ibraahim warqadda xigta dhambaalka waxa uu naga soo gaaray hooyo farxiye axmed faarax iyo caruurteeda iyo racwi maxamed xuseen iyo seegeeda iyo shukri axmed faarax iyo seegeeda iyo waxay yidhahdeen idman cumar muuse iyo waxa ay yidhaahdeen ah, sacdiyo cilmi cawaale iyo seegeeda iyo axmed cabdinuur cadow daacad iyo saleebaan ibraahim xebaan iyo waxa ay yidhaahdeen cali nuur bile xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo xamdi cumar faa'ido iyo waxa ay yidhaahdeen seegeeda iyo xaaji axmedow xaaskiisa iyo caruurtooda iyo nadiifo cumar barkadle iyo seegaada iyo xamdi cilmi sheekhow iyo waxay yidhahdeen caruurteeda iyo xamdi maxamed xuseen iyo caruurteeda iyo anfac maxamed xuseen iyo seegeeda iyo kiin axmed cali kiin kaafiso iyo dhammaan asxaabta dadkaasina waxay kala joogaan switzerland finland germany kenya south africa iyo soomaaliya waxaanay jecel yihiin inay hambalyo dhalasho ay u diraan aabe dalmar axmed faarax iyo hooyo saare maxamed xuseen oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen gaalkacyo wiilkaasi ayaa waxay leeyihiin allah ka dhigi kii soo barbaara oo noqda kii dadkiisa iyo dalkiisaba anfacaa min ayalena warqadana ibraahim magacaaga ugu horeeya waa ibraahim xasan daandurey iyo falastiin axmed iimaan iyo zahra cabdi axmed iyo zeynab abuukar maxamed iyo maxamed ibraahim macalimo iyo maxamed abuukar axmed ma'da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste yaxye cali faarax muno cumar xasan maxamed cabdulaahi cabdi sabaax caashi ibraahim aadan caashicuud maxamed nuur maxamed shariifka ibraahim maxamed aadan aweys foodey nuur axmed xasan colaad xasan muuse sabriye shaadiye maxamed cabdi iyo fardowse maxamed cabdulle fardowse tina iyo dhammaan asxaabtaasi waxay tahniyad u dirayaan nuur siciid tahliil axmed iyo weliba muhiim maxamed maxamuud oo dhowaan ku aqalgalay magaalada muqdisho isku waara ubad khayr qaba kala hela aamiin ayaanu leenahay aamin ayaan leenahay xaggii heesaa haddii aan ku noqono waxaan dhegeystayaashana usoo qabanaynaa my love waa cododka macaan ee fanaanka axmed raste iyo hodan cabdiraxmaan
Thank you.
dharbaalkan wuxuu naga soo gaaray axmed cali aadan iyo maxamed cali aadan iyo dhammaanba ilmo cali aadan iyo waxay yidhaahdeen cabdi ciise iyo carruurtiisa iyo daahir maxamuud ibraahim iyo xaaskiisa ayaan maxamed qoslaye iyo carruurtooda iyo caasho ow yuusuf maxamed iyo siraad khaalid maxamed iyo hooyo xaliimo aadan iyo carruurteeda iyo hooyo xaawo aadan iyo carruurteeda iyo waxay yidhaahdeen maxamed saciid kashabiito iyo xaaskiisa faadumo yaasiin jaamac iyo carruurtooda waxaana jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan injineer mustafa ciise cabdiraxmaan iyo waxay yidhahdeen doctor muuna maxamed yuusuf oo ku aqalgalay magaalada boosaaso oo ay leeyihiin aqalgalkiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo iyo ubad kheyr qaba aamin ayaan leenahay warqadana waxay naga soo gaartaa ayeeye asla aadan warsami iyo awowe bare maxamed iyo fawziye bare maxamed iyo qadre bare maxamed iyo cabdicasiis bare maxamed iyo boosteeye bare maxamed iyo faadumo bare maxamed iyo carruurtooda ayeeye salaado ismaaciil hiraabe iyo faa'iso ilka dahab maxamed iyo cumar ilka dahab maxamed iyo siyaad ilka dahab maxamed iyo faadumo ilka dahab maxamed maryan ilka dahab maxamed iyo cumar macalin siciid iyo caasho macalin siciid iyo cismaan macalin siciid iyo yaasmiin cabdiraxmaan aadan dhammaan dadkaasoo kala jooga magaalooyinka kale ah goldogob gaalkac iyo muqdisho boosaaso kismaayo waxay tahniyad dhalasho u dirayaan waxay yidhaahdeen aaba cabdifitaax bare maxamed iyo hooyo hodan ilka dahab maxamed oo gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho maalintii arbacada gabadhaasi waxaa loo bixiyey najax cabdifitaax bare soo barbaar najax ayaanu leenahay aamin ayaan leenahay waxaan warqad ka helay axmed cabdiqani oo jooga sweden waxa uu yidhi waxaan salaamayaa shaqaalaha v o a gaar ahaan qaybta hambalyada heesaha axmed waanu kaa guddoonay waxaan jeclahaa buu yidhi in aan hambalyo u diro walaalkay maxamuud cabdiqani iyo marwadiisa xaliimo sheekh mukhtaar oo wuxuu yidhi ku aqalgalay jigjiga waxaana uu leeyahay arooskiina aamiin ayaan idin leeyahay warqadana waxay naga soo gaartay ibraahim aabe xasan maxamuud iyo aabe axmed maxamed iyo hooye shariifo xasan axmed iyo hooye faadumo diiriye raage iyo cabdinuur xasan maxamuud iyo cabdiqaadir xasan maxamuud iyo cabdikariin xasan maxamuud iyo asad axmed maxamed cabdikariin axmed maxamed iyo fu'aad axmed maxamed iyo cabdiraxmaan axmed maxamed iyo najmo axmed maxamed iyo raxme cismaan diiriye iyo yaasmiin xasan maxamuud iyo canab xasan maxamuud iyo sucaad xasan maxamuud iyo fariido isaaq cabdi iyo sagaal xasan xaaji nicmo cabdiqaadir maxamuud dhammaan dadkaasi waxay tahniyad aroos oo farxad lahawada u marinayaan boqorka waxay yidhaahdeen yidhahdeen injineer saadiq axmed maxamed iyo boqoradiisa ditoreysa faaduma xasan maxamuud oo arooskooda uu ka dhacay hotel ramaada magaalada muqdisho bishan afarteedii waxaanu leenahay noqda kuwa isku waara ubad kheyr qabana kala hela aamiin ayaanu leenahay
xaggii heesaha haddaan ku noqono falastiinay haye haye waxaanu soo qabanaynaa waa codka macaan ee fanaanka cabdiqaadir macalin juba heestii laba lit
laacii horeeto wuxuu yidhi la dabsada qaski kalka xaladu miyaaya waka inoolulay waka inoolulay laacii horeerto wuxuu yidhi la daabsada qaski kalka xaladu miyaaya hadduu laama ubax yidno sida la yaab farax hadduu laama ubax yidno sida la yaab farax inagoo nifaadoon aan laba lisneefo aan laba lisneefo
haddii uu waxa uu leeyahay hadduu laamo ubaxliyo inoo sida la yaab farax aan laba lisne codka macaan ee cabdiqaadir macalin cumar juba heestaasi laba lis waxay gabagabo u ahayd ibraahim barnaamijkii hambalyada iyo heesaha intaan dib dambe ugu kulmi doono toddobaadka dambena waxaanu idin leenahay nabadgelyo
jacaylkeenii loolida wayuu kalaaliyeen intu liicayo laysiri waxuma hadhin jacaylkeenii loolida wayuu kalaaliyeen intu liicayo laysiri waxuma hadhin socoli lakiisi imikula laba siday calanqariyo liila soda dibaaxii socoli lakiisi imikula laba siday calanqariyo liila soda dibaaxii hadiu lugo ay beriilibi ku dansaya guul wuxuu nagaca ka siiyaa laafiyaha laafiyaha xaragada hadiu lugo ay beriilibi ku dansaya guul wuxuu nagaca ka siiyaa laafiyaha laafiyaha xaragadaha wakaa inoolulay wakaa inoolulay laacii horeeto wuxuu yidhi la dabsada laski kalka caladunyaaya wakaa inoolulay ah ah wakaa inoolulay laacii horeeto wuxuu yidhi la dabsada laski kalka calada hadduu laama ubaxino sida la yaab farax hadduu laama ubaxino sida la yaab farax inagoo lifaadoon aan oo